galab wanaagsan ah dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waa galabnimo khamiis ah bisha agost ee sanadka kana waa sideed waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabtii wararka v o a-na waxaa idiin hayaa aniga oo ah cashe ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a-na waxaa ka mid ah golaha wasiirada dowladda federaalka ee soomaaliya oo maanta ansixiyey xeerka doorashooyinka dalka iyo xisbiyada siyaasadda haddaba muxuu yahay xeerkan in waddanka ay ka dhacaan doorashooyin qof iyo cod ah waxaa sal ah in nidaamka asxaabta uu qeexan yahay waxaa sal ah nidaamka doorashooyinka inay qeexan yihiin sidaas ayaa markaas sababtay in xeerarkaasi maanta ay golaha wasiirada meel mariyaan
waxaa sidoo kale aad idaacadda galabta ku maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o e da oo ku saabsan tartanka shiinaha iyo dalalka reer galbeedka ee afrika walaal waxaa weeyaan iminka china waxay noqotay waddanka xagga baayaca mushtariga ugu badan ee afrika xidhiidh la leh awal ama yurub ama maraykan bay ahaan jirtay iminka waa china marka china waddan afrikaana oyna joogin wuu yaryahay
qodobadaasi iyo sidoo kale xubintii dooda gaaban iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oon idin akhriyo xafiiska xeer ilaalinta ah ee gobolka arizona ee dalkan maraykanka ayaa faahfaahin ka bixiyey laba muwaadin oo u dhashay soomaaliya kuwaas oo lagu eedeeyey in ay doonayeen in ay ku biiraan ururka isis sanadkii balse hase ahaatee hay-adaha ammaanka ee maraykanka ay ka warheleen waxaana xabsiga la dhigay xilli ay doonayeen inay diyaarad ka raacaan magaalada taxan ee ay deganaayeen labada nin oo lagu kala magacaabo axmed mahad maxamed oo jira iyo cabdi yemeni xuseen oo jira ayaa la sheegay in ay qirteen dembiga lagu soo oogay waxaana la filayaa in maxkamad lasoo taago bisha oktoobar keeda ee sanadkan qoraalka ka soo baxay xafiiska xeer ilaalinta ayaa waxaa lagu sheegay in labadan eedaysane ay qaateen heshiis maxkamadeed kaas oo dhigaya in dalka maraykanka laga musaafuriyo islamarkaana loo diro soomaaliya oo ay asal ahaan ka soo jeedaan taas beddelkeeda ay halkaas ku qaataan xabsigooda amaba xukunka lagu rido sida xafiiska xeer ilaalintu sheegay axmed iyo cabdi ayaa waxaa qorshahooda ku jirtay in ay weeraraan aqalka cad ee maraykanka xitaa haddii laga hor istaago in ay dibadda u safraan wararka ka imaanaya dalka yemen ayaa sheegaya in ugu yaraan afartan qof ay ku dhinteen daadad ka dhashay roobab mihigaana oo horaantii toddobaadkan ka da-ay galbeedka dalka yemen saraakiisha maamulka xuutiyiinta iyo shaqaalaha gargaarka ayaa xaqiijiyey tirada dadka ku naf waayey daadadka waxaa kaloo ay sheegeen in qoysas deganaa ilaa shan boqol oo guri oo ku yaala gobolka xudayda la daadgureeyey islamarkaana wadooyin badan ay biyuhu gooyeen xafiiska iskuduwidda gargaarka bini'aadminimo ee qaramada midoobey ee loo soo gaabiya ooja ayaa arbacadii sheegay in hay-adaha bahwadaagta kula ah gargaarka ay bilaabeen in ay gargaar u diraan xudayda xilli ay taagan tahay baahi deg deg ah oo ay qabaan qoysaska ay daadadkaasu barakiciyeen gobolka xudayda ayaa ka mid ah gobollada ay maamulaan xuutiyiinta waxaana uu leeyahay dekedda ugu weyn dalka yemen taas oo xuutiyiinta loo soo mariyo hubka uga yimaada dalka iiraan xukuumadda maraykanka ayaa ku adkaysanaysa in ay meel gebageba ah marayaan wadahadallada xabad joojinta ee dagaalka khaza iyadoo ay jiraan cabsi laga qabo in ay iiraan iyo xulafadeedu ay qaadaan weerar aargudasho ah oo ka dhana israa'il kadib dilkii gudaha tehraan loogu geystay hogaamiyihii garabka siyaasadda ee xamaas ismaaciil haniye saraakiisha maraykanka ayaa carabka ku adkeeyey fariinta madaxweyne biden uu u diray talaadadii ergada dhexdhexaadinta ee ku sugan dalka qatar taasoo ah in wadahadalladu sida hadalka loo dhigay ay haatan marayaan heerkii ugu dambeeyey ayna tahay in hore loo socdo si heshiis rasmi ah loo gaaro waxaan runtii u malaynayaa in aan ku jirno heerkii ugu dambeeyey ee qaab dhismeedka heshiiska sidaasi waxaa warbaahinta u sheegay afhayeenka waaxda arrimaha dibadda matthew miller falanqeeyaasha ayaase waxa ay qabaan inay kala duwan yihiin rajada ka soo baxaysa xukuumadda biden iyo xiisadaha sii kordhaya ee ka socda gobolka xilli iiraan ay wacad ku martay in ay ka aargudan doonto dilkii ka dhacay caasimadda tehraan ee toddobaadkii hore lagu dilay hogaamiyihii garabka siyaasadda ee xamaas dilkan ayaa la aaminsan yahay inay ka dambeysay israa'iil kale ayaan hawadidin ka leenahay galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan aan ku bilowne golaha wasiirada dowladda soomaaliya ayaa maanta ansixiyey xeerka doorashooyinka dalka iyo xisbiyada siyaasadda xeerkan ayuu goluhu u gudbiyey baarlamaanka si ay uga doodaan una meelmariyaan haddaba falastiin axmed imaan ayaa waxa ay ka wareysatay arrintani wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk ee soomaaliya daa'uud aweys jaamac ugu horreyntiina waxa ay weydiisay bal xeerkani waxa uu yahay
falastiin waad mahadsan tahay sidaad og tahay soomaaliya waxay ku jirtaa xanaan dibudhis dhinaca siyaasadda ah waxaana sal u ah xanaankaasi dibudhiska siyaasadeed in la helo nidaamka asxaabta iyo nidaamka doorashooyinka marka maanta golaha wasiirada laba xeer ayay meel mariyeen oo noqonaya hindhiso sharciyeed ku saabsan mid dhinaca doorashooyinka la xiriira oo doorashooyinka wadanka qaabka ay u qabsoomayaan shuruudaha iyo arrimaha kale ku xeeran oo loo baahan yahay in shuruudaha doorashada lagu dhammaystiro waxaa kaleoo la socda xeerka asxaabta ee ururada siyaasadda oo labadaba sal u ahayn doorasho ay qabsoonto in labadaas xeer la sameeyo ayaa markaasi muhiimad ahayd marka muhiimadaha ay leeyihiin waad garan kartaa in wadan ujeedkiisa ama ajendahiisa dhinac siyaasadeed uu yahay in wadanka ay ka dhacaan doorashooyin qof iyo cod ah waxaa sal ah in nidaamka asxaabta uu qeexan yahay waxaa sal ah nidaamka doorashooyinka inay qeexan yihiin sidaas ayaa markaas sababtay in xeerarkaasi maanta ay golaha wasiirada meel mariyaan xeerka xisbiyadoo kale ilaa imise xisbi ayuu xeerkani hadda dhigayaa oo aada ansixiseen dabcan xeerarka la meel marinayo waa inay noqdaan kuwo la jaan qaadaya dastuurka dalka ka jira sidaad og tahay ayaan dhoweyd baarlamanka waxa uu sameeyey wax ka bedel ku saabsan cutubyo dastuurka ka mid a oo arrimaha siyaasadda qeexaya oo siyaasadda asxaabta siyaasadeed ururada bulshada ay ka mid yihiin ururada siyaasadeed la sameynaya ay ka mid yihiin marka waxa ay noqonayaan asxaabta siyaasadeed saddex xisbi siyaasadeed ay noqonayaan laakiin in xisbi siyaasadeed logu loogu gudbaya waxa ay noqonaysaa in marka hore inta badan la isku soo diiwaangeliyo ka urur ahaan kadibna nidaamka jira markaasi uu noqdo mid xisbiga markaasi buuxiyo shuruudaha oo dhan uu xisbi buuxa noqdo kuwa kalena ay noqdaan urur siyaasadeed laakiin saddex xisbi siyaasadeed oo rasmi ay noqonayaan sidoo kale xeerkani waxaa la sheegay inuu dhigaayo in laga guuro in baarlamanku wax doorto taa bedelkeedana loo guuro nidaam madaxtooyo oo ah madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen oo dadku ay soo dooranayaan marka kaasoo kale hadda marka la ansixiyo ma doorashada xigtaa la sugayaa inuu dhaqan galo mise lama ogo waktiga uu dhaqangeli karo ma caddahay waktiga la hirgelin karo haddii aan ku saxo cutubyadii la meel mariyey kuma aynan jirin madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen maanu dhigayn waxa u dhigaya keliya madaxweyne nidaamkii wax kabedelka lagu sameeya ayaa waxa uu dhigayay in uu noqdo keliya madaxweyne iyo ra-iisul wasaare nidaamkii hore ayaa shaqayn doona goorta uu shaqayn doono su-aashaad i weydiisana wax walbo haatan la meel marinaya waxay noqon doonaan doorashooyinka xiga ee soo socda amaba muddaxuleedka markuu dhammaado muddaxuleedka ku-xiga ayay waxaani o dhan noqonayaan dhaqangal marka ma lagala tashtay xisbiyada mucaaradka ama mas-uuliyiinta mucaaradka ugu sarreysa oo qaarkood ay muuqanayso in ay dhaliilsan yihiin xeerarkan maanta aada ansixiseen dabcan wadanka xisbiyo mucaarada haatan oo jira oo rasmiga ma jiraan sababta xeerarkan loo sameynaya ayaaba ah in mucaaradka amaba ciddii kaleo doonaysa inay siyaasadda qayb ka noqoto ay hesho wadiiqadii ay dhinaca siyaasadda ugu soo biiri lahayd sababtaas ayaaba keentay in xeerarkan la meel mariyo mar walbana sidaad og tahay wadanka wuxuu leeyahay baarlamaan heer federaal ah oo dhammaan qaybaha kala duwan ee soomaaliya xubin ka yihiin markii la meel marinaya isbedelada tubiyadaasi aan soo xusnay ee dhinaca dastuurkana xildhibaanadaas ayaa meel mariyay marka taasi waxay kutusaysaa in xildhibaanada wakiil ah shacabka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ay markaasi siiyeen amaba ay siiyeen kalsoonida in horey loo sii socdo taas ayaana keenta marka iyadoo laga duulayo in xeerarkani lasoo dhammaystiro isla markaana haatan loo diyaargaroobo marka anaga ay naga dhammaadeen oo maantaan ansixin in loo gudbiyo baarlamaanka oo baarlamaanka markaasi dooda uu ka geli doono si ay markaasi sharcigaasi dhaqangal u noqdo oo baarlamaankana uu soo ansixiyo
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka ee soomaaliya daa-uud aweys jaamac waxa uu waramayey falastiin axmed iimaan dhanka kalena waxaa ansixinta xeerka ama xeerarkani ka soo horjeeda qaar ka mida xisbiyada dalka ka jira xildhibaan yuusuf gamaadiid oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya sidoo kalena ah xogayaha guud ee xisbiga himilo qaran ayaa sheegay in ay kasoo horjeedaan xeerkan la ansixiyey isla falastiin axmed iimaan ayaa ugu horreyntii waxa ay weydiisay xildhibaan yuusuf aragtidooda xeerkan iyo waxa ay ku diidan yihiin
marka koowaad walaalay waa mabdi'iyan waan soo dhoweynaynaa in xeer doorasho oo caddaynaya qeexayana doorasho qofyocoda in la sameeyo oo ay gole wasiir ansixiyaan si lamid a yani hirgelinta nidaamka axsaabta sharciga iyaduna yani maamulayo oo dhiirigelinayo in ay iyaduna ay ansixiyaan waan soo dhoweynaynaa laakiin waxaa ka horeeya waxyaaba badan oo asaasi waxa u ah dalku muddadii hadda dowladaska aan ku jirnay labadaas xeerba horaa loo sameeyey oo sharciga axsaabtana waa jiray sharciga doorashana dhowr jeerba waa la sameeyey laakiin labaduba waxay beeneen oo ay halkan hadda aan joogna markasta ugu soo laabanayna waxay ahayd yani waxyaabaha asaasiga u ahaayaa meesha ka maqnaa taasoo kow ka tahay yani doorasho waa wax ay tahay inay isla ogol yihiin dhammaan dadka ay khusayso dadka ay khusaysana waa cayiban yihiin waa goobaha iyo dalku waa federaal stateda ay ka dhacaysa doorashada iyo urur siyaasadada iyo saamiirada siyaasadeed ee danaynaya inay ku tartamaan doorashada isla ogeliyiin hanaanka doorashada haddii marka qolo gaara ay samayso waxay kusoo dhammaan doontaa halkii kuw kale kusoo dhammaan jireen intaa waxaa saldhig u ah oo haddana yani kasii daranba oo aan weli hore jiri jirno tan jirta waxay tahay afar cutub ayaa madaxweynuhu rabitaankiisa gaarka ah si kastaba yani ha ugu meel martay ayaa loogu dhawaaqay in la ansixiyey dastuurna waa heshiis bulsho oo la rabo ummad inuu isku hayo inuu kala geeyo ma ahan laakiin baarlamaanka shalay adinkaa soo gudbiyey haddana sharcigan adinkaa laydinku soo celiyey haddii aad aqlabiyad u haysataan aad ku hor istaagtaan ama aad wax uga bedeshaan maxaa idin diidaya oo aad xukuumadda ugu eedeynaysaan
walaalay horta xukuumadda naftigeeda waxaa la rabaa hadda waxaan soo nahay khilaafaad aan loo baahnayn maanta oo siyaasada dalkiinu ku jiro iyadoo marxalad adag oo cadow guday cadow dowlad ay taagan yihiin in dalka uu geliyo madaxweynaha hadda dalka hogaaminaya iyo xukuumadiisaba dalku ay geliyeen buuq siyaasadeed oo aan muhiim ahayn in waqtigaa la galo taasoo ahayday dastuurka iyo hanaankiisii oo qaldanaa in de laga hormariyo heshiisyo iyo in laisla meel dhigo iyo tabashooyinka jir in la xaliyo haddana waxaan taagannahay oon ogsoonnahay dowlad goboleedyada naftigooda shirkii ay ku ballameen bishii yani julaay lagu ballamay inuu qabsoomi waa haddana rajo aysan jirin inuu qabsoomo sababtuna ay tahay afarta cutub naftigooda ayaa dowlad goboleedyadu soo madaxweynuhu kaga faaidaysanaya fursad yani dhibaatooyin iyo xaalado amni iyo mid dhaqaale iyaga haysataso kaga faaidaysanaya ayuu si uun heshiis ula gaaray heshiiskaasna sida madasha oo tashi qaran ay ku dhisan tahay wada ogol uu ahaa puntlandna hore ugu maqnayd somalilandna dee awli kumaysa jirin oo banaanka ka taagnayd hadda marka waxay xaqiiqdii ay dul istaagtay in inay ku qanacsaneen marka hore siday wax u socdaan oo madaxweynaha keligii ula cararayna dalka ay dan ugu ahayd maanta shirka dhicila ee toban jeer la iclaamiyey ee lala sugaata waxaa naftigooda inay yani iyagoo og ay soo meelmaraan waxay aheeday horey ayaga golaha wasiir waxay u meelmariyeen guddigii doorashooyinka iyo xuduudaha oo laba guddi oo dastuurka si gaar ugu kala dhisan ay isku dareen inay ku sheegeen dowlgoboleeda iyo dowladda federaalka ay keenaysa marka hanaankaas buu ka taagnaa kanna waa lagu sii kala tegaya laakiin waddanka waa u baahan yahay in la helo mudan xildhibaan in la helo xeerar lagu hago doorashooyinka iyo xisbiyada waa muhim weliba xilli doorashada hadda ay ka dhiman tahay laba sano iyo wax yar
dowladdii dowladdan ka horreysay oo madaxweyne farmaajo uu hogaaminayay ayaa waxaa la sameeyey sharci doorasho teramkii hore madaxweyne xasan sheekh maxamuudna xeerka xisbiyadaa la sameeyey laba xeer labaduba way jiraan marka wax micno samayn maysa ee wixii u gogol xaarayay oy kow ka tahay yacni siyaasad degan iyo heshiis siyaasadeed oo dhaba in laga gaaro khilaafaadyada siyaasada taagan amniga dalka laga shaqeeyo hay-adihii kale ee dawliga ahaa ee garsoorka ahaa ee sida maxkamadda dastuuriga ee doorasho qof iyo cod iyo hayga laheyd la helo arrimaha aas-aasiga ah dowladiskana kaalin muhiim ah ka qaadan kara khilaafaadka jirana maxaan ku rahdaye xal rasmi ka gaari kara in laga hormariya waxaan ahayd marka waxaan oo dhan waan fahansannahay waan arki doontaa ummaddana way ogaan doontaa ujeedkooda wuxuu yahay inay qabsoomayn madaxweynuhu uu cad yahay waaqacaana uu u joodaay waxa keliya tahay waxay tahay muddo dheeraysi iyo inuu iska sii joogo intay waxaan ka hergelayaan iyo buuqaasi iyo in uu ka raadiyo nolol dheeraysi oo yani extension uu ka dhex raadinaya inoo cad wayna caddaan doontaa iyada naftigeena suurgeli doonin marka marka baarlamaanka markuu idinkugu yimaado xeerkan maxaa idiin diidaya in adinku haddii sixitaan uu u baahan yahana aad saxdaan haddii wax kabedel u baahan yahana uu aad ka bedeshaan haddii la idinkaaga codbatana aada aqbashaan
waad mahadsan tahay baarlamaanku waaba shaqadiisa taas laakiin waxaan kuu sheegayaa wax hadda maanta lasoo gudbiyey horta sharci iyo xeer kasta oo lasoo saaraahay waxaa budig u ah haga dastuurka soomaaliya ee heshiiska ku tahay dastuurkii ayaa qabyo ah qodobadan qeybo badan oo ka mid ahna siday hadda cutubka afraad oo madaxweynuhu asiga rabitaankiisa lagu sameeyey u qeexaya ayaa cutubka maxaan ku rahday lixaad ugu soo horeeyaahay cutubka lixaad qodobkiisa lixdan iyo sagaalaad wuxuu leeyahy madaxweynuhu waxaa dooranaya baarlamaanka federaalka soomaaliya cutubka afaraad oo asiga samaystana wuxuu leeyahy madaxweynaha shacabkaa dooranaya ma la gaarin marka waxaan rabnaa hor dastuurkii dhammaan in la dhammaystiro la saxo la iswaafajiyo kadib aa doorashooyinkii iyo maxaan ku rahdaye axsaabtii laga hadli karaa sababtoy tahay dukumentiga ugu weynaa ee saldhigga u ahaa ee hagaayey qaab dhismeedka dowladnimadeennuba hadduu iskhilaafsan yaho iska hor imaadsan yaho la dhammaystirin yacni wey kale oo arrimo kale oo doorasho iyo xisbiye iyo siyaasad yacni looga hadlayo meesha ma taallo marka baarlamaanka oo dhanna way isla qabaan dabcan
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan yuusuf gamaadiid oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya sidoo kalena ah xogayaha guud ee xisbiga himilo qaran waxa uu khadka taleefonka ugu warramayey falastiin axmed iimaan halkuli aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington meel kastoo aad joogtaanna waxaan idin leenahay galab khamiisa oo wanaagsan waxaad ku soo dhowaataan markana bandhigga v o e da oo toddobaadkan ku saabsan tartanka iyo dalalka yurub iyo shiinaha ugu jiraan galaangalka dalalka afrika waxaa inoo haysa soona diyaarisay sahre cabdi axmed
si ka duwan dalalka reer galbeedka oo maraykanku uu ugu horreeya oo had iyo goor ka hadla arrimaha dimuqraadiyadda xuquuqul insaanka iyo dowlad wanaagga waxaa waddanka shiinaha uu maalgelin boqolaal bilyan oo dollar ah uu ku bixinayaa mashaariic laga hirgelinayo dalalka afrika kuwaasoo qaarkood bixinta deyntaasina ay qaadan karto muddo aad u dheer oo ay khubaradu ka digayaan dhibaatooyinka dhaqaale ee ay ku keeni karto qaaradda haddaba tartanka galaangalka ee shiinaha iyo reer galbeedka qaaradda afrika waa qodobka aan ku eegi doonno toddobaadkan barnaamijkeenna bandhigga v o e da jidadka waaweyn khadadka tareennadu ay maraan dhismayaasha waddooyinka iyo sidoo kaleeto tababarradu ay ciidamada siiyaan shiinaha ayaa waxa uu soo jiidanayaa indhaha dalalka afrika waddamada ugu badan ee uu ka fuliyey mashaariicdaasina waxaa ka mid a kuwa deriska la'a soomaaliya sida jabuuti ethoobiya iyo kenya iyada oo qoondada ugu badan ee maalgashiga afrikana shiinuhu uu geliyo dalka koonfur afrika dalalkan dhammaantood waxa ah ay ka wada dhistay dowladda shiinaha waddooyin iyo buundooyin khadad tareenna ay maraan iyo sidoo kaleeto xarumo waaweyn tobankii sane lasoo dhaafayna shiinuhu waxa uu ku sii siqayey qaaradda afrika si uu u maalgashado una soo jiito haddaba waa maxay hadafka fog ee shiinaha iyo qaaradda afrika brofesor cabdi ismaaciil samater waa xubin ka mid a baarlamaanka soomaaliya sidoo kaleeto waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka afrika waxaana uu qabaa in xididada u suran shiinaha afrika uu ka xoog badan yahay qaar ka mida dalalka reer galbeedka kuwooda walaal waxa weeyaan iminka china waxay noqotay wadanka xagga baayaca mushtariga ugu badan ee afrika xidhiir la leh awal ama yurub ama maraykan bay ahaan jirtay iminka waa china marka china wadan afrikaana oyna joogin wuu yaryahay mala waxayna joogin wadanka la yidhaaho swatini ee koonfurta afrika ku yaala iyo laba saddex kaloo yaryar buuna joogaan marka waxay aada iyo itaal u raadinayaan chinesku waxa weeyaan khayraadka africa ka soo baxa ayuu dhaqaalaha china u baahan yahay marka su-aashu waxay noqonaysaa dadka afrikaanka la weydiinayaa ma miisaan baa la saarayaa oo labada qoloba way ka faa'iidaysanayaan mise jidka iyo xooggu dhinac qura u socdaa weeyaan su-aashu waa ta laakiinse waa meesha ugu weyn iminka dhaqaalaha haddaba galaangalka shiinaha ee qaaradda afrika ma ka sarreeya kan reer galbeedka su-aashaasi mar kale waxaan weydiiyey profesor cabdi ismaaciil samatar laakiinse haddaan dib u yaqaano taariikhdan soke ee wixii sideetameyadii sagaashameeyadii ka dambeeyey ayuu xooggani bilaabmay runtii waxa weeyaan waddanka china waxay goosteen inay adduunka dhaqaalaha labaad ama ka koowaad ama ka saddexaad hayna hoos uga dhicin intay nool yihiin marka waxa weeyaan africa iyo china waxa isku xidhaya waxa weeyaan africoon farsamo lahayn china farsamadii haysa marka sida la isugu xidhaya ama airportyo la dhiso ama dee guriga african unionka midooda africa ay ku jiraan ay u dhisaan ama tareeno ama meelal biyo xidheeno oo nal laga samaynayo waxay doonaysaa noqotee waxa weeyaan dhaqaale weyn ayaa meesha ku jira laakiinse dhaqaalahaasi africa mid dhisaya maaha walaal
maxaad u tiri waxaan ku yidhi waxa weeyaan haddaad taariikhda china dib u raacdid wixii ka horreeyey kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo afartankii markii odaygii mao sidong uu qabsaday waddanka wixii ka horreeyey muddadaasi ilaa sideed kun iyo sideed boqol jiri wixii ka horreeyey sanad walba waddanka china waxaa ka dhici jiray macaluul abaar duufaano laakiinse waxay fahmeen markii kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo sagaal iyo afartankii markuu mautustung iyo qolooyinka shuuciga qabsadeen waxay markaa keeneen farsamooyin ayay ruusha ka soo ammaanaysteen tii baa la casriyeeyey tii baa keentay halkan inta la sameeyey maalgashi xoog leh oo laakiinse maaha mid berri wax laga helayo mid soddon afartan konton boqol sannadood wax dhali doona markaasi taas ayay wadaan chinesku afrikaankuna wax kalay wadaan walaal doctor maxamuud maxamed culusow waxa uu had iyo goor ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda waxa uu miisaamayaa kobaca dhaqaalaha ee shiinaha iyo sidoo kaleeto dhexgelistooda qaaradda afrika ee sannadihii ugu dambeeyey shiinuhu sidii hadda dhaqaalahooduba uu u kordhay sanooyinkii lasoo dhaafay laga bilaabo ilaa maaragtay labadii kun wixii ka dambeysay waxay aada iyo aad muxuu ahay mashaariic waaweyn ay bilaabeen oo ay u dhexeeyeen isku xirka maaragtay dhulka iyo badaha iyo isgaarsiinta adduunka marka iyagana maadaama hadde dad aada iyo aada u tiro badan oo gaaraya maanta ilaa hal dhibic afar bilyan oo dada waxay aada ugu baahnaayeen waxyaabaha oo oo alaabahan cayriinka ah oo dhan oo ama ha ahaato laga sameeyo biraha mataqaana waxyaabaha uun ay u baahan yihiin warshaduhu oo dhan ama raw material ama ayay u baahdeen waxayna ku arkeen africa inay tahay meesha maanta dehan oo ay aada iyo aada maaragtay muxuu ahay ay uga heli karaan wax alla waxay u baahan yihiin alaabta ceyriin oo dhan marka sidaas darteed saddex wajiyay kusoo galeen dalalka africa inay maaragtay xagga ganacsiga ay aada u kordhiyaan xagga maalgelinta tooska oo la yidhaahdo foreign direct investment ay maaragtay ay kasoo galaan iyo inay xagga siinta amaahda ama diiman ay siiyaan marka aada iyo aaday usoo galeen keliya maaha in shiinaha uu dhismayaal iyo dib u soo nooleynta kaabayaasha ay bani-aadanku u baahan yihiin uu ka wado dalalka afrika ee sidoo kaleeto waddamo soomaaliya ay ka mid tahay ayaa waxa uu ka wadaa waddankaasi kalluumaysi sida uu sharaxayo mar kale doctor maxamuud maxamed culusow xagga xeebaha ayagoo adigu maaragtay heshiisyo lala saxeexday ay kalluunka mataqaanaa xeebaha soomaaliyeed ay ka gurtaan sanooyinkii badan arrintaasoo haddii aan si badan looga warqabin waxa ay tahay iyo sida ay heshiisku nooca uu yahay haddana maaragtay waxa weeye mashruucaas ku saabsan gurashada kalluunka soomaaliya mashaariic yar yar oo hadda ay ku kaalmaysaa waa jirtaa waayahan dambe laakiin haddana weli mashruuc weyn ahoo hadda ay waddankan ka qabatay sidii soomaaliya dowladda cusub uga dhalatayna waa waa yaray waa tahay marka yaa la galay mashaariicdan kalluumaysiga ku taxluuqa waxaa la gashay waxaa la galay dowladda federaalka dowladana maaragtay tii ku horreysa ahayd oo muddadii madaxweyne maxamed cabdullaahi uu ku jiray iyo waxaan u malaynayaa dowladdii ka horreyso xasan laftigeeda inay heshiiskaasu inuu jiray ayaa suuragala kolba hadda weli waa socdaa heshiiskaasu ilaa hadeertaana wax hadda laga bedelay ma jirin marka runtii baaris iyo waxaasna waa socotay adigu arrimaha world banka iyo imftu markii soomaaliya dhaqaalaha ka kaalmeynayeenna waa arrimaha isha lagu hayo sidii arrintaas maaragtay ay u noqon lahayd wax dan ugu jirto ummadda soomaaliyeed dhismaha khadadka tareenada ee isku xira dalalka jabuuti iyo ethoobiya iyo kan isku xira magaalooyinka nairobi iyo mombaaso ee kenya oo ay feer soconayaan dhismayaasha dekedaha waa cabsida xooggan ee ku salaysan hubanti la-aanta deynta shiinaha uu sii quusinaya afrika taasi oo ay jirto sidoo kaleeto in laga cabsi qabo in qaaradda ay dhabarka saaranayso deymo dulsaarkooda ay suurtagal tahay inay ku adkaato berri xayndaabka saboolnimo inay uga baxdo doctor culusow ayaa isna leh waa dhab adigu inta badan muxuu ahay dowladda shiinaha waxay muddooyinkii adigu ay soo ay soo gashay dalalka africa ay aada iskugu taxaluusay xagga mataqaanaa kaaba kaabayaasha dhaqaalaha waxaa lagu tilmaamo ama infrastructure-ka dekedaha ha ahaadeen waddooyinka ha ahaadeen eerboorada ha ahaadeen arrimahaasay maalgelin ay geliyeen xagga railweydada mataqaanaa maaragtay iyo tareenada dalalka isku xiraaya gaar ahaan weliba dalalka macdanta iyo laga soo saaro oo ah meesha macdanta laga soo saaro iyo dekedaha sidii looga dhoofin lahay lacago badanna waa geliyeen waxa weeye deyntaas runtii wejiyo badanay lahayd waa midoo horta waxa weeye deyn aan maaragtay muddadeedu ay inta badan ay gaaban tahay deyn oo aadulsaarkeedu uu sarreeyo deyn waxa weeye ay la socoto shuruudaha ah mashruuca dhismihiisa waxaa dhisaya kambaniyaal dowladda ama private ha ahaateen ay leedahay dowladda shiinaha oo ayagoo aan lala tartamin markaas qiimaha lagu siinaayo ay dhici karto inuu aada uga badan yahay haddii lala tartami lahay qiimaha ay ku kacayso taasoo keenta mashaariic badan inay maaragtay muxuu ahay qiimihii lagu qiyaasay boqolkiiba konton iyo ka badan ay ku jiyaado marka daynkan had leedahay wax inad fursadana lahayn warshadana lahayn waa inaad markaa dhoofisaa wixii khayraada waddankaagu lahaa iyada oon la warshadayn chinisku ay soo warshadeeyaan way adiga dib kaaga soo iidiyeen walaal dhibtay keenaysaa waa taas afrika ma laga yaabaa inay gaarto suurtagalnimada sannadaha soo socda iyo qarniyada soo socdaba halka shiinuhu uu gaaray wax u diidi karaa ma jiro hadday madaxdeeda iyo baarlamaanadeedu garaad yeeshaan wax u diidi karaa ma jiro mathalan waddanka tilmaan baan kasoo siinaya walaal waxa weeyaan waddanka yare la yidhaaho ruwanda soddon sannadood horteed waa kii ka dhacay gumaadku ka dhacay ee saddex bilood wax balyuun qof u dhowhay iska dileen maantana marka tagtid waxaad arkaysaa in wax ka duwan ruwanda ka socoto marka wax walba ruwanda sax uma samaynayso laakiinse waxyaabo badan ayay wanaag u sameeyeen oo dadkoogii iyo dalkoogii maanta korbuu usoo kacaya mathalan wadamadan afrikaanka baarlamaanka afrikaanka markan ku jiro inaynu ka doodano in baaci mushtarka afrika laysku furo su-aal baan weydiiyaa war waxaan ahan soo baaci mushtarkan ad sheegaysaan xagguu ka yimaada ma afrika waxba soo saarta gawaarida ma afrikaa soo saarta telefishinada ma afrikaa soo saarta kabaha ma afrikaa soo saarta waxba ma soo saarno marka waxaan wareejinaynaa xoolihii dadkala soo saareen marka waxaan qabaa waxa weeyaan dadka caadiga ee afrikaanku haddii madaxdoodu hajiheeyaan afrika inay maaha jina eh inay adduunka in badan liqi doontaan oy ka ka badin doonto laakiinse meesha nacdashu ka timiday waa madaxdii afrika u ahaa iyo baarlamaanadeedii qaaradda afrika oo leh hodantinimo khayraad kala gedisan ayaa waxaa ku adag meelaha qaarkood hirgelinta dowlad wanaagga iyo dimuquraadiyadda qaaradda oo ka kooban konton iyo afar waddan ma lahan hadaf guud oo mideeya mid muuqda iyo midaan muuqanba waxaase intaasi dheeri ah musuq maasuqa loo tiriyo iyo xukuun jaceylka madaxda qaaradda afrika kuwaasi oo mararka qaarkood khubaradu ay ku tilmaamaan in ay la degtay horumarkii ay qaaraddu gaari lahayd ka hadalka ku salaysan in qaaradda afrika ay shiinaha la baratanto sannadaha soo socda ama qarniyada soo socda ayaanan muuqan ilaa iyo haatan intaasina dhegaystayaal waxaa ku eg barnaamijkeennii bandhigga v o e da ee toddobaadkan oon idinla socodsiinayay inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo
barnaamijkii bandhigga v o e da iyo sahre cabdi axmed ayaan intaas uga gudbaynaa ciddii uu seegay iyo inta jecelina dib mar kale u dhegaysatana waxay kala socon karaan website-keena v o a somaly dot com haatanna waa dhinacii heesaha
iskeenbado eeshlaygu kaadaro qosab iyo dhulbaadla cagahaaga cagahaaga dhigila calafkoo iskeenbado ceeshlaygu kaadaro qosab iyo dhulbaadla cagahaaga cagahaaga dhigila isi iyo wanaag baan kugu caawinlayo isi iyo wanaag baan kugu caawinlayo cilmi baan ku bari lahaa caashiq uu kow yahay cilmi baan ku bari lahaa caashiq uu kow yahay isi iyo wanaag baan kugu caawinlayo isi iyo wanaag baan kugu caawinlayo cilmi baan ku bari lahaa caashiquu kow yahay cilmi baan ku bari lahaa caashiquu kow yahay ma ciyaaraye dhugo sidaadiigu culustiyo ina wada cawayna siday cajabinleysiday cajabinley ma ciyaaraye dhugo sidaadiigu culustiyo ina wada cawaynaha siday cajabinley wejigaaga ceeliyo cadho kuma abuure hadalaad ka cabatana caway kuma idhaahdee wejigaaga ceeliyo cadho kuma abuure hadalaad ka cabatana caway kuma idhaahdee talomaanacanaade caqligaagu keeno talomaanacanaade caqligaagu keeno kumaan caasiyeenabe hadad qaado calankeeda kumaan caasiyeenabe
codkaasi waxa uu ahaa fanaanka maxamed b k welina waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka v o a ay si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada washington turkiga ayaa maanta ayaa maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda u gudbiyey codsi ah in uu si rasmi ah ugu biiro dacwadda xasuuqa ee ka dhanka israa'il ee ay dowladda koonfur afrika horey ugu gudbisay maxkamadda madaxweynaha turkiya rajib dayib erdogan ayaa israa'il ku eedeeyey xasuuq isagoo ku baaqay in lagu ciqaabo maxkamadaha caalamiga ah waxaana uu ku dhaliilay dalalka reer galbeedka in ay taageeraan israa'iil warbixin arrintaasi ku saabsan oo ay qortay wakaaladda wararka e p waxaa inoo faahfaahinaya xuseen barre aadan turkiga ayaa codsi rasmiga u gudbiyey maxkamadda qaramada midoobay si uu ugu biiro dacwadda koonfur afrika ay ku eedaysay israa'iil in ay xasuuq ka geysatay khaza sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga safiirka turkiga u fadhiya dalka holland oo ay weheliyeen koox sharci ciqaano ah oo turki ah ayaa u gudbiyey maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee magaalada haig warqad ku saabsan arrintan turkiga oo ka mid ah dalalka sida weyn u dhaleecaya ficilada israa'iil ee khaza ayaa ku biiraya dalalkii hore u codsaday in ay ku biiraan dacwadda ka dhanka ah israa'iil waddamada sbain mexico colombiya nicaragua iyo libiya ayaa sidoo kale hore u codsaday in ay ku biiraan kiiska kuwaasi oo taageero u muujiyey mas-uuliyiinta falastiiniyiinta go'aanka maxkamadda ee ku saabsan codsiyada ay dalalkaasi gudbiyeen ayaa weli la sugayaa wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga hakan fidan ayaa ku soo qoray barta x in dowladdiisu ay codsi rasmiya u gudbisay maxkamadda caalamiga ah si ay qayb uga noqdaan dacwadda xasuuqa ah ee ka dhanka ah israa'iil wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga fidan ayaa ku baaqay in beesha caalamka looga baahan yahay in ay ka qayb qaataan joojinta xasuuqa isagoo ku buuriyey beesha caalamka in cadaadis la saaro dowladda israa'iil sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa isaguna israa'iil ku eedeeyey xasuuq wuxuuna ku baaqay in lagu ciqaabo maxkamadda caalamiga ah waxaana uu ku dhaliilay dalalka reer galbeedka in ay taageeraan israa'iil sida hadalka uu dhigay bishii mey turkiga ayaa hakiyey ganacsigii ula lahaa israa'iil isagoo sabab uga dhigay weerarada khaza si ka duwan waddamada reer galbeedka ee iyagu xamaas u aqoonsaday urur argagixiso ah madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa bogaadiyey ururka xamaas oo ku tilmaamay mid xornimo doon ah dowladda koonfur afrika ayaa hore dacwad u gudbisay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda dabayaaqadii sannadkii hore iyada oo ku eedaysay israa'iil inay jebisay heshiiskii caalamiga ee xasuuqa iyadoo adeegsanaysa howlgalladeeda milatari ee ay ka wado khaza israa'iil ayaa si adag u diiday eedeymaha xasuuqa waxayna ku dooday in dagaalka khaza uu yahay tallaabo difaac ah oo sharci ah oo jawaab u ah weerarkii xamaas ee toddobadii oktoobar haddii kiiska loo oggolaado waddamada ku biiray waxay awood u yeelanayaan in ay soo gudbiyaan qoraallo islamarkaana ay ka hadlaan dhegaysiga dacwadda dhegaysiyo hordhac ah ayaa hore loo qabtay kuwaasi oo la xidhiidha dacwadda xasuuqa ee ka dhanka israa'iil balse waxaa la filayaa in maxkamaddu ay qaadato sannado si ay go'aan kama dambaysa u gaadho ma jiro waddan adduunka ka mid ah oo ka sarreeya sharciga caalamiga ah sida uu barta ex ku qoray afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda turkiga onjo kajeli waxaana uu ku sheegay qoraalkiisa in aanu jirin dal ka sarreeya sharciga isagoo intaasi ku daray in kiiska maxkamadda caalamiga ee cadaaladda uu yahay mid aad muhiim u ah kaas oo sida uu hadalka u dhigay ka hortegaya in dembiyada ay gashay israa'iil aanay noqon kuwo aan la ciqaabin tan iyo markii madaxweyne erdogan uu xukunka dalka turkiga qabtay sannadkii labadii kun iyo saddexdii turkiga iyo israa'iil waxaa ka dhexeeyey xiriir aan wanaagsanayn iyadoo mararka qaar ay jireen khilaaf ba-an oo soo dhex gelayay inkastoo mararka qaar iskaashi iyo isnaafsi ganacsi uu dhex marayey dagaalka khaza ayaa hakadgeliyey iskudayadii ugu dambeeyey ee ahaa in xiriirka turkiga iyo israa'iil si caadi ah loo soo celiyo
mahadsanid xuseen barre aadan ayaa warbixintaasi oo ay qortay wakaaladda wararka e p nala socodsiinayay haatanna waa xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno afar iyo labaatankii sannadood ee lasoo dhaafay nidaamka kumeel gaarka ah ee federaalka ee dalka soomaaliya laga hirgeliyey ma yahay mid shaqaynaya oo sidii la rabay hoos maamulka ta loo daadajiyo haddana hoos ka keenayo kor imaanaya mise waa mid abuuraya ee khilaaf iyo xasilooni darro haddaba su-aasha ay dooda gaaban ku saabsantay waxay tahay maxaa hortaagan muddadaas dheer ee afar iyo labaatanka sanaah in federaalku uu si rasmiya uga hirgalo dalka soomaaliya waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya maxamed cali xaashi oo ah siyaasi soomaaliyeed iyo najax maxamed cali oo isaguna ka faallooda warbaahinta iyo maamul wanaagga labaduba waxa ay joogaan magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa maxamed cali xaashi waxaan qabaa waxaa uu u hirgeli waayey nidaamkii federaalka ayaan lagu shaqaynayn oo nimanka loo doortay inay federaalka madax ka noqdaan ayaa federaalkii ka leexanay marka adoo federaal laguu doortay inaad madax ka noqotid dowlad federaal ah haddii aada la timaadid nidaam dictatornimo ah oo aad tidhaahay dalkii oo dhan aniga ayaa maamulaya oo aad dadkii iyo gobolladii degaanada oo federaalku uu siinayey inay iyagu arrimahooda maamushaan nabaddooda ay samaystaan adiguna aada korka ka waardiyeysid oo aad tahay meeshii ay kusoo hiranayeen haddaad tirahay kulli anaa maamulaya goboladiin anaa maamulaya dowladdii dhexaan anaa maamulaya ciidamihii ciidamadii anaa samaynaya intaan rabaan meeshaan rabaan wuxuu leexinayaa de madab federaal ma shaqaynayo walaa mid kalena ma shaqaynayso oo wixii hadda soomaaliya ay ku dhacay oo ahaa inay intay u kala baxday qabiil qabiil iyo koox koox iyo jabhado ay isku dishay oo ay diidinayd qoloba qolada kale tiunbaa soconaysa marka najax maxamed cali marka hore haddii aan ka jawaabo su-aasha ah maxay u hirgeli weysa ama hortaagan in federaalka uu ka shaqeeyo soomaaliya jawaabtu waa iska caddahay soomaaliya federaal uma baahnayd marka horeba dad gooni ah oo ka dhex fiirinayay dantooda unbaa federaalka rabay inuu soomaaliya ka hirgalo hadda soomaaliya waa federaal laakiin kama hirgelin federaalku dhibaatadiisa horta waxay tahay dadkii soomaaliyeed ee walaalaha ahaa buu kala saraysiinayaa waa four iyo bonty five dadkan federaalka u ololeynayana waa dad rabo dhaqaale goboladoodu ay leeyihiin inay ayaga isku koobaan oo soomaalida kale ayna gaarin marka federaalku soomaaliya faa'iido uma lahan
maxamed cali xaashi waxaad ka mid ahayd dadkii federaalka ilaa iyo carta ilaa iyo bagaati ka shaqaynayey waxaana hadda muuqata sida uu najax ku doodayo inuusan ahaynba wax dadku u baahnaa ee dusha looga keenay taa maxaad ka leedahay taa iyada ma aha arrinta taalla arrinta jidha oo howluhu ay sidii loo baahnaa ugu socon waayeen iyo arrintaba uu walaalkay sheegay isma laha waxa weeyaan dadka hadda wuxuu noo sheegay four point five four point five maxaa keenay four point five waxaa keenay markaan carto joognay oo la yiri cid waliba qabiil waliba ama qolo walba ama jabhad walba ha soo magacaabato guddigii uga qaybgeli lahaa shirka carto ka socda waxaa dhacday rag gobollo kale ka yimid inay muqdisho ilaa kismaayo ilaa gedo ilaa baydhabo inay gacanta ku hayeen oo iyagu ay noqdeen guddigii ka imaanayay caradaas oo markaa la yidhi haddee idinku gobollo kalaaba aad ku qorantihiine sidee uga imaanaysaan gobolladaas oo ay yidhaahdeen meesha annagaa maaragtay gacanta ku haynoo xoreynay markii lagu noqday shirkii oo aada iyo aada laisugu noqnoqday waxaa la yidhi waxaan suuragal maaha waayo dadkii way dagaalameen waa la islaayey waa la kala xoog roonaaday gobollaa la kala qabsaday wax is-aaminayaan ma jiraan marka waxa weeye bal marka qabiilkaa lagu dayo tii baa la yidhi maaragtay si qoladii hadda joogtay kismaayo iyo maaragtay baraawo iyo whatever waxa keenay baahi wuxuu ahaa dadkii wuu isdilay mana is-aaminayo sidee la yeelaa marka sidee dadkan loo xaliyaa baale waxaana keentay federaalkana waa number one bay ka tahay
waa tahay najaxow dadku waa islaayey sida hadda uu sheegayo maxamed cali xaashi ammaan daraa dhacday waalahanti baa la kala qabsaday waa la kala guuray marka taasi miyaanay kuu muuqan federaalku inuu yahay nidaam lagu kala degayo oo u baahnaa in la dadejiyo yaasin way ahaan lahayd waa lagu kala degi lahaa haddii horta heshiis lagu yahay marka hore federaalku ma ahan wax bulshadii soomaaliyeed oo dhan in laysku keenay oo afti laga qaaday ee u codeeyeen oo ay doorteen horta ma ahayn waa in yar oo soomaaliyeed iyo dad kaloo danaha soomaaliya si kale u arkayay waxa ay isku keeneen oo soomaalidii qaab muquunisa lagu geliyay marka horeba tusaalaan ku siina yaasiin awooddii dowladda dhexe baa hadda laysku haystaa oo aan dheha hogaamiye goboleedyada ayagu madaxweyne iskugu yeeraan laakiin marka sharci la fiiriyo wadanku hal madaxweyneu leeyahay marka la dhaho awooddii dhexe haddii ay ahaan lahayd in la sameeyo in lacag la daabaco in uu sameeyo ama dagaal uu ku dhawaaqo ciidan la sameeyo ama ganacsi uu galo waxaad arkaysaa in hadda dowlad goboleedyadu ayba ganacsi aadayaan oo wadamadii kale inay tagaan ay leeyihiin ganacsi waan la galnay mararka qaarna inayba ayagu ciidamo gooni ay samaysteen oo ay leeyihiin ciidamadan annagay gooni noo yihiin marka yay dagaal kula jiraan taas waa dhibaatada uu noo keenay federaalku hadda madaxweynihii soomaaliya hadduu rabo inuu tago maamul goboleed waa lasoo dhaweynaa sidii inuu wadan kale ka degaayo oo kale marka taasna dhibaatada uu federaalku noo keenay ka mid tahay soomaaliya uma diyaarsanayn federaalka xilligan la joogana diyaar uma ahan marka soomaaliya waxay ku fiican tahay sidii ay kusoo caanamaashay ee ahaan jirtay inay noqoto wadan aan federaal ahayn oo soodimihiisu ay isku furan yihiin ugu dambayntii maxamed cali xaashi maxaad xal u aragtaan dowladda federaalka inay faraha kala baxdo carqalada ay ku hayso dowlad goboleedyada iyo gacanta ay gacantugaaleynayso iyo maamulka ay doonayso inay iyadu dhisato xalku waxaan qabaa wax kale ma ahan dowladda federaalka ha ogolaato inay tahay dowlad federaala federaal waa inay noqotaa waan ku doortay federaalnimaan kuu doortay adiguna halkaasaad ka baxday waxaa tiri federaalka baa dhibi waaye war adiga dhibta aad ku hortaagan oo ah inaad dadkaagii isxasuuqeen oo islaayeen oo qaarna ay daraagaysta yihiin qaarna ay isdilayaan qaarna qabiil ay maaragtay isu gumaadayaan ha laga daayo fargelinta aan sharciga iyo federaalka midna dad goboleedyada waxaa laga rabaa number one laakiin markii la yidhaahdo war aniga adiga soo isku gobol maahaynaa ma heshiin karaa soomaali ma islanahay haa wadaninima ma nagu jidhaa haa aynu heshiino aad ayaad u mahadsantii kuwaasi waxay ahaayeen maxamed cali xaasho waa siyaasi soomaaliyeed iyo najax maxamed cali oo isaguna ka faallooda warbaahinta iyo maamul wanaagga doodtii kaabna intaa inoo joogto intaynu mar kale wadan ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqo sidaa iyo nabadgelya
waad mahadsan tahay yaasiin ciise wardheere ayaa xubinta dooda gaaban magaalada nairobi kusoo diyaariyey haatanna waa ibraahim xasan daandurey oo magaalada tan washington d c noogu diyaariyey xubintii ka jawaabaysay su-aalaha caafimaad ee aad u qabtaan dhakhaatiirta kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka weydii
kusoo dhawaada dhakhtarka weydiiya dhakhtarkuna waa dhakhtar maxamed aadan dhaktar jabra oo qaabilsan daaweynta cudurrada carruurta waxaana maanta uga hadlaynaa nafaqadarrada iyo shubanka iyo hadduu jiro xiriir ka dhexeeya shubanka iyo nafaqadarrada waa isla socdaan inta badan ilmaha marka ay shumaanna waxaa ka baxo electrolitis iyo waxyaabo badan oo dheecaan ah waxaana imaanaya in dhakhto miisaanka cunuga uu micnaha hoos u dhaco mar alli marka miisaanka ilmaha hoos ugu dhacana ilmaha wuxuu noqonaa nafaqadaro haddaan usoo laabto shubanka iyo nafaqadarada way kala duwan yihiin inkastoo laba faktor oo wada socda ay yihiin shubanka shuban maxaa la dhahaa marka qofka uu saxro jilicsan oo qulqul camal ah ama volumkeeda uu badan yahay uu dhigo saddex jeer iyo wax ka badan wuxuuna ka mid yahay cudurada gastroenteritiska ama dheefshiidka ku dhaca waxaana keena jermisyo maaragta kala duwan sida bacteria virus barasite iyo kuwo kale sidoo kale waxaa keena shubanka cunto kusumawis waxa af soomaaliga aan ku dhahno ama qofka oo cuno isgafa cunay ama cuno qabowday oo ay jermis ku dhasheen shubanka waa cudurada bulshadeenna soomaaliyeed iyo caalamkaba aada muxuu ahaa ilmaha caruurta ka yar shanta sano ku keena dhimashada waxaana laga qaadaa afka ama waxa loo yaqaano oral transmission ayuu ku faafaa haba u badnaato muxuu ahaa biyo aan nadiif ahayn oo la cabo ama cunada qabowday waxaana sal u ah nadaafadda guud iyo nadaafadda shaqsi ahaaneed oo iyada hoos u dhacda inta badan haddaan usoo laabto shubanka caruurta ayuu ku badan yahay inta badan si gaar ah ilmaha under fiveka ama shanta sano ka yar waxaana sabab u ah cunto ama cabis aan wanaagsanayn ama infected ah oo ilmaha ay liqeen muddo huursiga cudurka waa hal maalmood inta ugu yar ilaa saddex maalmood muddo huursiga waa inta cudurka uu jirka uu ku qarsoon yahay sidoo kale calaamadaha waxaa ka mid a matag calool xanuun shuban badan qofkii oo durbaba soo dhaca haddii ilmaha uu shumo dhowr jeer waalidka waxaa muxuu aha u fiican in uu xarun caafimaad ama uu dhakhtar ula degdego waa khatar waay ilmaha haddii uu fuuq baxo waxay u soo horseedi kartaa in jirka uu lumiyo muxuu ahaa saan kuu sheegay macdano badan iyo weliba macdanta nooca soodiyamka ama cusbada hadba tirada muddada hadday sii badato waxaa intaa iman karta in fuuqbaxa ilmaha uu dilo iman karta shubanka waa caqabad caafimaad bulsho caalamka oo dhan waxaa la qiyaasaa in sanadkii ay u dhintaan hal dhibic sideed milyan ilaa laba milyan oo qof dunida marka waxaa weeye waa waxyaabaha ugu badan ee muxuu ahaa bulshadeena ka jira haddaan usoo laabto su-aashii aa ku furatay oo ahayd maxaa ka jira xiriirka shubanka iyo nafaqadarada haa baaritaano badan oo la xaqiijiyey xiriirka baa ka dhexeeya nafaqadarada iyo shubanka waxayna ka saman yihiin in jirka uu waayo nafaqadii iyo biyihii electrolitiskii iyo macdanihii labadoodana waxa ay keenaan wax loo yaqaano nutrientiskii ama fludiskii jirka oo luma saasay marka ay mataano u yihiin oo ay labadiiba ay u yihiin laba xiriir ka dhexaysa inta badanna boqolkiiba toddobaatan iyo shan ilmaha nafaqadarada waxa ay qabaan shuban ayay qabaan bulshada waxay u baahan tahay in laga dhiirigeliyo waxyaabaha inta badan shubanka keeni kara dadka waxaa muxuu ahaa lagula talinayaa mar walba inay ku dadaalaan nadaafadda waxyaabaha keena hose horaan usoo sheegnay faraxal la-aanta cunno kariska qaarkiis hadduu wuxuu xun yahay marka waxaa lagula talinayaa bulshada in ay joogteeyaan nidaamka farxalka waxaa jirta qaacido dhehaysa nidaamka farxalka waxaa waaye ka hor inta aadan diyaarinin cuntada kadib marka hooyada ay ilmaha ay ka dhaqdo hoosta ka hor iyo kadib markaa cuntada cuntaba waa ilaa shan categori waaye oo universally laisla ogol yahay ayna khasab tahay waxaa kaloo ka mid a in toilet suuli la helo inta badan waa ognahay shubanka wuxuu ku badan yahay i d bska iyo dadka soo barakacay waxaana keenaya in latrines la-aan ama saxaradii oo dibadda la dhigay marka farxalkaas weliba farxal iyo saabuun haddii qofka uu u waajibiyo oo sida diinteenna ay qabto nadaafadda waa iimaanka barkeed waxaa waay boqolkiiba sagaashan bakteriyadaas waa la xakameyn karaa waxaa fiican hooyada ilmaheeda haddii ay ku aragto shuban waxaa jirto wax la dhaho o rs oo ay iyada guriga ku samaysan karto hal qaado oo cusbo ah ee waxay ku daraysaa lix qaado oo sonkor ah hal litiray ku qsaysaa taasna waxay u dhigantaa milanka muxuu ahaa fuuq celinta o rs marka haddii muxuu ahaa ay ku xakameyn weyso waxaa lagu xakameynayaa meelaha m c jada ama meelaha xarumaha caafimaadka wuxuu leeyahay nidaam categories oo loo daaweeyo balan a balan b iyo balan c inuu gacmaha saabuun isaga dhaqdo marka cuntada ah cuntid kadib waa inaa gacmaha saabuun isaga dhaqdid marka waxaa waye annaga dad islaamaa nahay diinteenna waxayna amraysaa nadaafadda nadaafadana waa iimaanka barkeed intaasina waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyey dhakhtarkuna wuxuu ahaa dhaktar maxamed aadan dhaktar jabra oo qaabilsan daaweynta cudurrada carruurta intaan mar kale kulmi doonno sidaa ay nabadgeliy
ibrahim xasan daanduray iyo xubintii dhakhtarka weydiih ayaan intaas uga gudbaynaa welina waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka v o a si toosa ay idinkaga imaaneysaa magaalada washington goordhow waxaan idiin soo gudbin doonaa hees ka mid ah heesaha aan kaydka ku hayno ee aad sidaan qiyaasayo aad jeceshihiin hase ahaatee haddaan idin xusuusiyo qaar ka mida qodobada warka caalamka ugu weynaana xafiiska xeer ilaalinta gobolka arizona ee dalkan maraykanka ayaa faahfaahin ka bixiyey laba muwaadin oo u dhashay soomaaliya kuwaas oo lagu eedeeyey in ay doonayeen inay ku biiraan ururka isis sanadkii hase ahaatee hay-adaha ammaanka ee maraykanka ayaa ka warhelay waxaana xabsiga la dhigay xilli ay doonayeen in ay diyaaradda ka raacaan magaalada tagson ee ay deganaayeen labada nin oo lagu kala magacaabo axmed mahad maxamed oo ay da'diisu tahay lix iyo labaatan jir iyo cabdi yemene xuseen oo isna ay da'diisu tahay shan iyo labaatan jir ayaa la sheegay in ay qarteen dembiga lagu soo oogay waxaana la filayaa in maxkamad lasoo taago bisha oktoobar koob iyo tobankeeda ee sanadkan qoraalka ka soo baxay xafiiska xeer ilaalinta ayaa waxaa lagu sheegay in labadan eedaysana ay qaateen heshiis maxkamadeed kaas oo dhigaya in dalka maraykanka laga musaafuriyo islamarkaana loo diro soomaaliya oo ay asal ahaan ka soo jeedaan taas beddelkeedana ay halkaasi ku qaataan xabsigooda amaba xukunka lagu rido sida xafiiska xeer ilaalinta uu sheegay axmed iyo cabdi ayaa waxaa qorshahooda ku jirtay in ay weeraraan aqalka cad ee maraykanka xitaa haddii laga hor istaago in ay dibadda u safraan dalka yemenna wararka ka imaanay waxay sheegayaan in ugu yaraan afartan qof ay ku dhinteen daadad ka dhashay roobab mihigaan ah oo horaantii toddobaadkan ka da'ayay galbeedka dalka yemen bangaaladeshna maanta oo khamiis ah waxaa lagu wadaa in xilka loo dhaariyo madaxa dowladda kumeel gaarka ah ee maamuli doona dalka bangaladesh kadib markii ay axaddii hore dhacday dowladdii sheekha xasiina ee halkaasi maamulaysay shan iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay haatanna waa heystii dabacsaneedan goordhoweed idiin ballanqaaday codka fanaanada xabiibe xasan toxow ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteennii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah caashe ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku soo noqonayno haddii aad laydmo waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo